Direct from Washington, the voice of America, VOA.
habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington
waa maalin talaado ah oo bisha may ay tahay siddeed sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban bogoga bogga v o a somaali dot com idaacaddeenna galabnimona waxaa waa tan habeennimo ee xaggiinna afrikada bar intiina nagala socoto waxaa idinla socodsiin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah saare cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo mar kale ku baaqday in laga qaado cunaqabataynta hubka ee saaran soomaaliya
waxaa sidoo kale aad maqli doontaanoon idiin haynaa barnaamijka galka baarista oo ku saabsan dowladda soomaaliya oo sheegtay inay dib u eegaysa heshiiskii lala galay qaramada midoobay kadib markii ay hadalla ka soo baxeen anigu waxaan leeyahay horta marka hore in laga fiirsado weeye heshiisyada noocana marka la saxeexayo maaha in dibu eegis laga fakaro marka hore inaan la saxeexin bay ahayd in sidaydii aniga la diiday ahayd oo la yidhaahdo heshiiskan uma nooma qalmo nooma cuntamo laakiin hadda dhacday waa in dee dibu eegisti qasab bay tahay iminka haddii ay isla gartaan u n
xubintii umuuraha maraykanka doodii gaabneed iyo qodobo kale ah oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa marka horese kusoo dhowaada warkii dunida diyaarado aan la aqoonsan ayaa shalay gelinkii dambe waxay duqeyn ka fuliyeen deegaan lagu magacaabo jiljiley oo siddeed iyo toban kilomitir tuulada ceel cali dhanka galbeed ilaa iyo toddobaatan kilomitir uga beegan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ma jirto xog rasmi oo laga helay khasaaraha ka dhashay duqaynta dadka deegaanka ayaa sheegay in ilaa iyo toddoba jeer jug xoog leh laga maqlay goobta la duqeeyey laakiin wax faahfaahina oo intaa dheer kama aysan bixinin deegaanka duqayntu ka dhacday ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa saldhig lagu tababaro maleeshiyaadka al-shabaab islamarkaasina laga abaabulo weerarada ururku ka geysto gobollo ay ka midka yihiin hiiraan iyo bakool
madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa la filayaa inuu ku dhawaaqo talaadada maanta ah go-aankiisa ku qotomo haddii uu sii wadi doono heshiiska nukliyeerka ee maraykanka iyo quwadaha dunida ay horay ula galeen saddex sano ka hor dalka iiraan madaxweynaha ayaa waxa uu qabsaday muddo ilaa sabtidii aanu soo dhaafnay ah si uu go-aan uga gaaro arrintaasi sii wadista heshiiska ama in lasoo afjaro heshiiskaasi oo ku qotomay in laga qafiifiyo cunuqabatayntii lala eegtay wadanka iiraan wax soo saarkooda saliidaha iyo sidoo kale bangiga dhexe ee dalkaasi tallaabooyinkaasi oo ay la socdeen falal kale oo ay midooda yurub iyo sidoo kale shakhsiyaad kale cunuqabatayntaasi lamida ay ku saareen wadankaasi waxayna noqonaysaa kuwo culays ku abuuray dalkaasi keentana inay ka noqdaan sii wadistoodii hamiga hubka nukliyeerka ay horay ugu sii jireen iiraan waxa ay sheegtay ay ku adkeysanaysay barnaamijkeeda hubka nukliyeerka inuu yahay mid nabdoon
ka hor kulankeeda ansixinta arbacada kusimaha agaasimaha hay-adda sirdoonka maraykanka jina hasbel ayaa weli waxaa difaacaya aqalka cad kuna sheegay inay tahay shakhsiga ugu wanaagsan ee xafiiskaasi u qalma boqolkiiba boqol ayay ka go-an tahay inay marto kulanka codka loogu qaadayo si loogu xaqiijiyo inay noqoto hogaamiyaha xiga ee hay-adda sirdoonka maraykanka c i a ayay tiri xogayaha arrimaha warfaafinta aqalka cad saara hokobe sandres koo iyo lixdan jirtan rugcadaada ah kana soo shaqaysay muddo dheer arrimaha sirdoonka ayaa waxaa loogu yeeray in ay ka laabato booskaasi loo magacaabay kadib markii lagu eedeeyey inay ku lug yeelatay barnaamijyo la xidhiidha su-aal weydiin iyo baaritaano qaab daran oo hore u dhacay balse madaxweyne trump ayaa sida ay la wareedyo sheegayaan ka dalbaday jina hasbel inay xajisato booskaasi oo aysan ka laabanin marnaba
aan ku bilowna tiro hoobiyaala ayaa la sheegay in ay galabta ku dhaceen deegaano ka mid a xaafadaha waa xaafadda xamar jadiid ee magaalada muqdisho gaar ahaana deegaanka cali kamiin dadka deegaankaasi xamar jadiid ayaa v o eda u sheegay in hoobiyaashaasi loo waday saldhigga ciidamada amisom ay ku leeyihiin stadium muqdisho ilaa iyo lix qof ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen dhinaca kalena warar kale ayaa iyagana waxa ay sheegayaan iyadoo wafdi inay kusoo beegantay arrinkaasi ka socda qaramada midoobay uu soo gaaray magaalada muqdisho kaasi oo u kuurgelayay cunuqabateynta saaran soomaaliya ee dhinaca hubka warbixintan waxaa nooga soo diray muqdisho waryaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ballaaran oo ka socday hay-adda qaramada midoobe u qaabilso cunaqabantaynta hubka soomaaliya waxaana hogaaminaya safiirka qaramada u fadhiya dalka khasakhistaan kayrad umarow ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa guddiga u sharaxay xaaladda xilligan ee maraysa soomaaliya ra-iisul wasaare xasan cali khayre wuxuu sheegay in horumar wanaagsan ay ka sameeyeen arrimaha ciidanka xilligana dowladda u diyaargaroobaysa sidai ula wareegi lahayd ammaanka guud ee soomaaliya ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa guddiga u jeediyey in xilligan muhiim ay tahay in laga qaado soomaaliya cunaqabateynta hubkee saaran maadaama ay awood u yeelatay inay la socoto dhaqdhaqaaqa hubkeeda ambasador kerad umarow oo hogaaminaya wafdiga maanta kulanka la qaatay ra-iisul wasaaraha soomaaliya wuxuu sheegay in ujeedka ugu weyn ay u yimaadeen soomaaliya ahayd siday u kuurgeli lahaayeen halkai ay marayso cunaqabateynta hubka saaran soomaaliya iyo xaaladda guud ee dalka maanta uu marayo dowladda soomaaliya xilliga waxaa saara cunaqabateen dhanka hubka ah waxaana la sheegaa mid ka mid a saabahay oo dhismi la yihiin ciidamo xoogan oo soomaali inay tahay cunaqabateynta hubkee saaran cabdulqaadir okey v o a muqdisho
mas-uuliyiinta dowladda federaaliga ee soomaaliya iyo kuwo ka tirsan maamul goboleedka ee gobolka galmudug ayaa maanta waxa ay fureen dhismaha waddo cusub oo isku xirta magaalada hobyo iyo deegaanka wasil oo ka tirsan gobolka mudug dhismaha wadadan ayaa waxaa dhabarka u ritay dadka deegaanka warbixintan waxaa gaalkacyo ka soo diray wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq xubno ka tirsan golayaasha dowladda soomaaliya iyo mas-uuliyiin galmuduga ayaa maantay magaalada hobyo ee gobolka mudug waxa ay uga qayb galeen munaasabad lagu furayey dhismaha waddo lixdan kilomitira oo dadka deegaanka ay dhisteen kadib markii waddadaasi ay dhibaato kala kulmeen dadka iyo gaadiidka isticmaala wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga dowladda soomaaliya jamaal maxamed xasan ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay barbar taagan tahay cid kasta oo wax qabsanaysa islamarkaana ay haatan ku howlan yihiin suurtagelinta dekad ay yeelata degmada hobyo oo kol hore madaxweyne farmaajo uu dhagax dhigay waxay ni ballanqaan sida madaxweyneena aan soo dhagax dhigay in aan rinta dekeda aan wadno ku tala jirno shaqadeeda inay socoto haddii aan idmo waa dhamaystiri doonaa ballanqaadkii madaxweyneha sameeyey inkastoo dhismaha waddada xidhiidhisa wiisil iyo hobyo ay socotay ku dhowaad muddo laba sano ah haddana waxaa lagu guulaystay dhammaynta lixdankii kilomitir ee ugu dhibta badnayd waxaana xilliyada roobka meesha ka bixi jiray safar hobyo loo aado hase ahaatee hirgelinta waddada ayaa haatan suurto gelinaysa in si sahala lagu tago magaalo xeebeedka hobyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geyle xaaf ayaa u mahad celiyey howlwadeennadii hirgeliyey dhismaha waddada waxa uuna sheegay in wax badan laga qaban doono deegaanada dowlad goboleedka galmudug waxaan maaragtay aada iyo aada ugu hambalyeelayaa oo ugu mahad celinayaa arrintan ciddii fikradeedii hore lahayd ciddii fulinteeda ahayd ciddii qorshaha ahayd inta ilaa hadda wada aada iyo aada iyo aad baan ugu mahad celinayaa waan aada iyo aada maaragtay uga codsanaya magaalada iyo seelkarada ka soo jeeda qodobkooda halka fadhiyo horey baa loo sheegay saadir baa sheegay iyo aninkii oo siyaasadda iska daayo in maaragtay dhismaha ka shaqeyno qololayaal oo dhismaha ka shaqeeyo aan ka fakarno sidii meeshaan loo istaajin lahaa waa markii ugu horreysay oo dadka deegaanka oo iskaashaday ay ku guulaystaan hirgelinta waddo lixdan kilomitir gaaraysa taa oo dhibaato badan ay ku qabeen safarkeeda cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
urur goboleedka igad ayaa maanta dhegeystayaal aan halkaasi ku celiyay urur goboleedka igad ayaa maanta soo gebagabeeyey dalka jabuutina kusoo gebagabeeyey shir lagu soo bandhigay qorshaha doorka haweenka ee nabadda igad shirkaasi ayaa waxaa ka qayb galay dhammaan dalalka igad gaar ahaana wakiilo matalaya wasaaradaha horumarinta haweenka ururada bulshada rayidka iyo xubno ka tirsan golayaasha shacabka ee baarlamaanka igad mas-uuliyiintii haweenkaasi soomaaliyeed ku matalayay shirkaasi ayaa u waramay waryahayaga rabadaan muuse
sucaad raage la taliya wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowladda federaalk soomaaliya waay sucad bal waxaad nooga warantaa halkan shirkaygaad baad ka qayb qaadanaysaan mawduucu waxa weeyaan nabadda iyo haweenka marka kaalinta wasaaradaas wasaaradaadu way ku leedahay waa maxay
waxaa koo horta hore noo farxad ah inaan shilkan kasoo qayb galno waxaan u mahad celinaynaa dowladda jabuuti oo si aad iyo aad u qurux badan noo soo dhoweysay anoo ku hadlaya magaca wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowladda federaalk soomaaliya shirkan waxaan ugu soo qayb galnay iyo kaalintaan ku leenahay waa sida aan u xoojin lahayn wada shaqaynta dalalka iigad ka mid ah oo aan ku heshiino sida loo diiwaangelin lahaa women peace and security forumka marka waxa laga hadlay oo aan ku heshiinayna waxaa ka mid ah inaan strategic plan oo toddoba sano ah aan ansixino oo aan ku shaqayn doono gaar ahaana dowladda soomaaliya waxay diyaar u tahay inay xooga saaraan arrimaha haweenka iyo si ay ugu qaybgeli lahaayeen nabadaynta iyo dib u heshiisiinta dalka iyo sidaan goobjoog ugu noqon lahayn arrimaha nabadaynta marka anagoo ujeedadaas u nimid waxaan isleeyahay shirkan si qurxoon ayuu noogu soo xirmay mar labaadna waxaan doonayaa inaan u mahad celiyo iigad oo shaqo wanaagsan iyo wada shaqayn fiican muujiyeen iyo dowladda jabuuti oo si lagu farxo noo soo dhoweeyeen aad
asalaamu calaykum magacayga waxaa weeye sacdiyo carays waxaan ka tirsanahay baarlamaanka golaha shacabka waxaan u imid magaalada jabuuti waayo horta sacdiya intaanad gelin halkaa halkan waxaa ka socdaa jabuuti ood soo gebagabayseen shir iigad ee soo qabanqaabiso saddex cisho socday waxaana lagaga hadlayay nabadda iyo haweenka marka baarlamanka federaalk ee soomaaliya haweenka baarlamanka amba golaha shacabka soomaaliya ka mida ee xildhibaanada ee xildhibaanada ah doorka kaga aadan maxay tahay arrimaha nabadda soomaaliya loo ogyahay welibana nabaddu inay tahay dee kaalinta koobaad ee maanta dadaalkeega iyo hawsheedana lagu jiro maasha allah aad baad umahadsan tahay marka hore reasonkan u imid waxaan ka hormarinayaa waxaan u mahad celinayaa dowladda jabuuti oo si wanaagsan oo qalbi furan ay noogu soo dhoweysay magaalada jabuuti saddexda casho aan joognay saddexda casho aan joognay si aad hore ugu sheegtay waxaan u nimid shir shirkaasoo ah igad igad anigu hore waa ugu jiray maxaayd guddiga haddana waan kusoo labalaaqday waxaan maxaayd waxaan u nimidna shirkaas igad ah waxaan la saxiixday hadda aan kala saxiixanay toddoba sano oo cusub in aan maxaahayd aan hooshaan ku jirayno hadduu ilaahay raalli ka dhigo waxaan ugu jirnaa oo ugu weyn nabadda nabadda maadaama aan nahay golaha shacabka oo qaybta dumarka walcaada anigoo magaca dumarka aan ku hadlayo waxaa weeye guriga waxaa aas-aasta hooyo hooyana waxay ku aas-aastaa nabad nabaddaas ayaan waxaan ka shaqaynaynaa maadaama ay dowlado badan oo ay maanta shirka nolal fadhiyey ay yihiin dowlado wadankoodii nabad ay tahay marka aan hor fadhiisanayna aan ka ilmaynay maxaahayd nabadda ay waddankooda ay ku dhisan tahay annaga taas way noo timid waanu ku jirnaa waana cagahaynaa waana ka sii shaqaynaynaa hadduu ilaahay raalli ka dhigo nabaddana waa geed la harsada weeye geedka la harsadana wuxuu ku sal leeyahay maanta meesha aan maanta aan joogno dowladdeenna soomaaliya shalay haddii annaga aan bur ku jirnay maanta nabad baan ku jirnaa nabadaasna waa mid noo sii soconaysa hadduu ilaahay raalli ka dhigo shacabka soomaaliya iyo dhammaan haweenka soomaaliyeed waxay maanta dhexda u xirteen inay wadankoodii nabad ay ka dhaliyaan baarlamaanka haddaan nahayna waxaan ku maxaahayd baraarujinaynaa ama aan meel walbaba aan u galaynaa siduu wadanka nabad u noqdo nabadaasna aan ku soconno hadduu ilaahay raalli ka dhigo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la dhahaa idil ibraahim waxaan ka socdaa hay-ad la dhahaa edomis development organisation oo ka shaqaysa arrimaha horumarinta haweenka soddonkii sano oo ugu dambaysa wadanka ka shaqaysa maadaama wadanka uu dagaala iyo waxaas ku jira laakiin hadda alxamdulilah laga soo tegay oo horumar iyo waxaas laga shaqaynayo
arrimaha bulshada
shirkan waxaan arrimaha bulshada rayidka marka ha ururka waa arrimaha bulshada uu ka shaqeeyaa waayahay idil waxaad nooga warantaa halkan waxaad soo gebagabayseen shir iigad ee soo qabanqaabisay oo ka hadleeyey nabadda iyo haweenka marka soomaalidoo kale markaad eegto adigu dabcan adigan sheegay iminka bulshada rayidka ayaad aad ula shaqaysaa marka kaalintayni kaga aadan maxay tahay xagga bulshada rayidka haweenka gaar ahaan iyo arrimaha nabadda ee soomaaliya horta igad waxay samaysay qayb qaabilsan haweenka especially horumarinta nabadgelyada iyo securityga si looga shaqayn lahaa amniga marka maadaama anakana aan nahay urur ka soo shaqeeya wax badan nabadeynta arrimaha soomaaliya experiencegeena aan la sheergareynayno horta igad iyo waxyaabaha aan ka caawin karno markay imaadaan arrimaha haweenka iyo sida haweenka uga qaybgali lahaayeen dib u heshiisiinta iyo amniga si loo soo celin lahaa marka shirkan muhiimadiisa waxay ahayd in annaga ajanday noola imaadeen waxay noola imaadeen action plan ay noola imaadeen wax todobada sano oo soo socota ay qaban doonaan marka waxay ahayd annaga inaan fiirino soomaali ahaan maxaadan noogu jirta isaan wax uga qaban karnaa eriyada oo securityga iyo amniga
waryahayaga magaalada jabuuti ee dalka jabuuti rabadaan muuse oo la kulmay qaar ka mida gabdhaha soomaaliyeed ee ka qayb galay shirka urur goboleedka igad maanta ah uu kusoo gabagabeeyey jabuuti ee looga hadlay qorshaha doorka haweenka ee nabadda ee wadamada igad
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a lacago malaayiin doolar ayaa soomaaliya uga lunta shirkadaha qandaraaska ka haysta qaramada midoobey oo baalmara heshiis ay dowladdu la gashay qaramada midoobey qaramada midoobey waxa ay qaratay in qaar ka mid ah agabka loo keeno ee canshuurdhaafka ah ay galaan suuqa madow hase yeeshee waxay ku tilmaamtay in falalkaasi ay yihiin faldembiyeedyo oo aanay ahayn cilladuu leeyahay heshiiskaas waxayna ay sheegeen in dowladda ay ku garab taagan yihiin ururinta canshuuraadka sannadkii qaramada midoobey waxay shaqada ka joojisay shirkad ku xadgudubtay heshiiska canshuurdhaafka ah u sameynayay adeegyada iyo agabka qaramada midoobey dhinaca kale soomaaliya waxaa malaayiin kale oo doolar ay uga luntaa shirkado kale oo gaar loo leeyahay oo waddanka jooga oo aan bixin wax canshuur ah waa mowduuca barnaamijka galka baarista waxaa inoo haya haaruun macruuf
hay-adaha dakhli uruurinta ee dowladda soomaaliya waxaa sannadkiiba ka luma lacag dhan afar iyo labaatan milyan oo dollar sababtoo ah shirkadaha ajaanibta iyo kuwa soomaalidu leeyihiin oo la dhunta ama si nidaamsan ula baxsada canshuuraha shirkadahan si toosa uma diidaan inay bixiyaan canshuurta balse intooda badan waxay adeegsadaan heshiisyo dabacsan oo dowladdu ay la gashay qaramada midoobey kaasi oo lagu maamulo shirkadaha iyo safaaradaha waddamada dibadda badankood idaacadda v o a waxay aragtay liiska in ka badan soddon shirkadood oo gaar loo leeyahay oo isugu jira ajaanib iyo soomaali kuwaasi oo qaarkood ay ku tuntaan heshiiskan waxayna la baxsadaan malaayiin dollar sannad walba heshiiskaasi lala galay qaramada midoobey waxaa lagu magacaabaa heshiiska martigelinta oo sidoo kale loo yaqaano sooma waana qaanuun ay qaramada midoobey la gasho waddammada ay ka shaqaynayso dowladuhuse waxay xaq u leeyihiin inay ka xaajoodaan farsamada iyo sida ugu qoran yahay heshiiska waxaana muuqata in dowladda soomaaliya heshiiskan ku gashay si deg dega maxamed cabdulaahi salaad oomaar waa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada waxaana hoos yimaada xerada xalane ee garoonka diyaaradaha ee muqdisho oo ay degan yihiin badi ama dhammaan shirkadahani shirkadaha iyo hay-adaha hoos yimaada u n iyo safaaradahu waxay ku shaqeeyaan heshiis u dhexeeyay dowladda soomaaliya iyo u n ta oo som agreement la yidhaahdo oo muddo ka hor dowladda soomaaliya xilli xaaladda soomaaliya ay aada uga duwaneyd xaaladda hadda aan joogno ay la gashay heshiiskaasi ayay badi shirkaduhu ku joogaan heshiiska sooma waxaa la saxeexay lix iyo labaatankii bishii febraayo sannadkii labada kun iyo afar iyo tobanka waxaana wada saxeexday cabdiraxmaan ducaale bayle oo xilligaasi ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo ergeygii hore ee gaarka ah ee qaramada midoobe u qaabilsanaa soomaaliya nicholas key xilliga heshiiskan la saxeexay waxaa dowladdii ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed ay jirtay bil keliya qodobka saddex iyo tobnaad faqradiisa e waxa uu ogolaanayaa howlgalka qaramada midoobey ee ansom iyo shirkadaha qandaraaska kula jira inay soo dejiyaan canshuur la-aan wixii qalab ah adeeg ah saad ah shidaal ah qalab dayacatir iyo agab kale oo isticmaalkooda uu khaas u yahay ansom ama in dib looga sii iibin karo goobaha adeega u fidanaya howlgalka ansom iyadoo aan wax canshuura ama khidmad ah laga qaadin cilladaha ugu waaweyn ee ka yimid heshiiskan waxaa ka mid ah inaan canshuur laga qaadin shirkadaha iyo dadka qandaraaslayaasha ah ee soo dejinaya qalabkan iyo tashiilaadka kale ee u baahan tahay qaramada midoobey oo badankooda u taga howlgalka amisom waxaa kaloo heshiiskan ka yimid in alaamo badan oo canshuurdhaaf lagu soo dejiyo ay galaan suuqa madow lagana sii macaasho iyadoo alaabtaasi ay ku soo degtay magaca qaramada midoobey xildhibaan cabdulaahi maxamed nuur waa wasiiru dowlihii hore ee maaliyadda soomaaliya horaantii sannadkii labada kun iyo shan iyo tobanka waxa uu xafiiskiisu qabtay mid ka mid a iskudaygii ugu weynaa ee shirkad qandaraas kula jirta qaramada midoobey ay ku doonaysay inay canshuurdhaaf ugu hesho shidaal saddex jibaar ka badan kan ay dalbatay qaramada midoobey waxaa usoo degay shidaal qaramada midoobe ee gaaraya shan kun oo mitrik tan oo shidaala ayaa waxaa la ii keenay anoo xafiiska jooga canshuurdhaaf lagu dalbayo warqad ka soo baxda xafiiska qaramada midoobe tufug waxaan qaba ahaa marka inay marar badan dhici jirtay in wax badan lagu hoos fari jiray oo lahoos marin jiray xafiiska qaramada midoobe waxaanu u diray email xafiiska ay kasoo baxda warqadaasaan waxaan anoo weydiinaya oo ku dhahaya waxaa isoo gaaray warqad noocaasa waxaana qabaa tuhma inaadan lahayna badeecadaas marka arrintaas waxaan uga bahanaa clarification isla markii waxaa la iisoo diray warqad kale oo ay ku qoran tahay maya kun iyo laba boqol oo mitrik tan aan leenahay malihim shanta kun shanta kun ee mitrik tan ee meesha ku qoran runtii waxay igu noqotay waxaa jiiba saddex kun iyo siddeed boqol mitrik tan oo dee canshuurteedii la rabay in lala baxsado waxaa kaloo ii muuqatay in dee marar badan ay dhici jireen dhacdooyin saas oo kale ah waa marka ugu horreyso aan weydiiyey micnaheedu waxay lamid tahay nearly wax boqolkiiba siddeetan ku dhawaad ayaa waxay noqotay wax la rabay in la runsado ama lala baxsado
bishii julaay ee sannadkii aynu soo dhaafnayna sarkaal reer galbeed ah ayaa waraaq u qoray mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya isagoo ka dalbanaya in canshuurdhaaf loo sameeyo shirkad ka mida kuwa ajaanibta ah ee waddanka ku sugan markii ay mas-uuliyiintu soomaalidu u sheegeen in shirkaddaasi ay iska bixiso canshuurta waddooyinkanna waxa uu sarkaalkaasi ku hanjabay inay joojinayaan dhismo xero ciidan oo ay u dhisi lahaayeen ciidamada dowladda soomaaliya qoraallada ay isweydaarsadeen mas-uuliyiinta iyo sarkaalkaasi oo ay heshay idaacadda v o a waxaa ka muuqata in dowladda soomaaliya ay isku dayda inay ku adkaysato in maadaama ay shirkaddaasi tahay mid gaar loo leeyahay hawsha ay fulinaysana ay macaash ka samaynayso inay iska bixiso canshuurta waddooyinka balse taasi waxaa diiday sarkaalka reer galbeedka ah ugu dambayntiina waxay ku qasabtay dowladda soomaaliya inay kolonyadaasi ka dhaafto canshuurta si aysan u istaagin shaqada ka socota xerada ciidan toddobaadkii aynu soo dhaafnayna booyad kuwa shidaalka qaada ah oo ay ku qoran tahay calaamadda midowda afrika ayaa soo gashay garaash ku yaalla garoonka diyaaradaha waxayna shidaalkii ku jiray ku wareejisay booyad kale taasi oo kadibna ka baxday garoonka una boqooshay dhinaca magaalada goobjoogayaashu waxay sheegeen inay booyaddaasi la soo wareegtay shidaalka suuqa madow amisom waxay hore rasmi ahaan ugu qiratay in qaar ka mid a askarteeda ay suuqa madow ka iibiyeen shidaalka u yimaada bishii ogost sannadkii labada kun iyo lix iyo tobanka amisom waxay xabsiyo ku xukuntay sagaal ka mid a askarteeda oo ka soo jeeda dalka uganda kuwaasi oo lagu helay inay shidaal ka ganacsanayeen sagaalkaasi waxay ka mid ahaayeen siddeed iyo toban askari oo lagu soo eedeeyey ficilo la xidhiira shidaal iibinta suuqa madow wasiirka maaliyadda ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle oo heshiiska soo masxeexay waxa uu v o a u sheegay in shidaalka kasokow ay dowladdiisu ururisay caddaymo kale oo dheeraada oo ku saabsan sida shirkadaha qandaraaska kula jira qaramada midoobay ay ugu takrifalaan heshiiska sooma imise shirkado ajnabiya jooga wadanka oo siyaabo kala duwan ha uga shaqeeyaan tirada tirada dhabta ma hayo laakiin dhowr iyo soddon waa yihiin baan u malaynayaa waxaad doonaysa inaad lacaga dabcan aruurisaan dakhli canshuur qaadaan shirkadahan marka dhowr iyo soddonka canshuur hadda ma laga qaadaa iyo waxay ka qabtaan wadan iyaga iyo shaqaalahooda waa laga qaadaa qaar badan oo laga qaadaa jira qaar aan weli laga qaadan baa jira qaar un-ka ku yar hoos dhuunta baa jira oo yidhaahda kontaragi waxbaan la leenahay arrintaasi waxay tahay arrin ama lagu guda jiro oo laga qaadi doono ama lagaba qaaday maxaa uga luma dowladda dhaqaalahan lacag fara badan lacaga fara badan baa ayaa ayaa luma boqol milyan lacag badan baa lunta boqol milyan waxaa maahe laakiin dee bishiiba waxaa waxaa ilaa labaatan milyan bishii waa soo geli kari lahayn wadanka labaatan milyan bishii sharikada keliya maahe dee dad badan oo soomaaliyeed oo aan cashuuraha bixin baa jira maarata waxaa maqla siyaabaha ay u shaqeeyaan waxaa kamid a tusaalahaan kuwa qaramada midoobe oo kale inay adeegsadaan heshiis aada adigu saxeexda xilligaada wasiirka arrimaha dibadda oo hosting agreement ahaa heshiiskaasina uu siinayey inay wax la soo degi karaan iyadoon laga qaadan cashuur mudnaan gaara la siinayey waxyaabo badan ay soo degsadaan imise shirkadood baa saa sameeya oo exemptionska loo sameeya iyo privileges horta fers waxaan leeyahay heshiisku isaga laftiisa wax badan oo ku khaldani ma jiro laakiin habka soomaalida intelligent people weeyaan ay u isticmaalaan ayaa wax ku jiraan heshiiska lase haddaad akhrido wuxuu leeyahay cid alla ciddii un-ka ugu shaqaynaysa sifo gaar ah exclusivity wax la yidhahda baa jiro iyaga oo keliya wax usoo dejinaya for example haddaad soo dejinayso gasolin inaad iyaga una soo dejinayso ayaad contract kula gashay soo maha soomaalidii waxay sameynaya waxa weeye haddii loo baahnaa boqol metric ton saddex boqol bay soo iibin boqolna iyagays intaba cashuur dhaaf bay u dooni hab bay soo mari hab bay soo mari markaa un ka warqad baa lasoo qori waxaa la cashuur dhaaf ya meesha waxa la isku haysta waa cashuur dhaafkii soo maha marka intii ay kuwan u bahnana ways inta kale suuqay geyni ta la diidan yahay horta waa taa wey exclusivity ya ereyga intay leeg tahay arrin practiceka noocaasa falalka noocaasa dee waa badan yahay waa badan yahay in ma- gaisku- eh, waxaa la waxaa un-ka loo keeno particularly waxaa loo keeno qolada la yidhaha amison Eh, dee waxaa ka jira eh, muxuu ahaa dhiigbax baa ka jira waxaa ka- waxaa ka jira waxyaalo badanoo suuqa la geeyaa jira oo maanta suuqa haddaa tidaa alaabta iyo alaabta waxaad iiga soo iibshaa meesha un-ka suuqa meel la yidhaha baa jira eh, un-ka Maxaa ka mid ah? Shidaal?
marketka shidaalka ka mid a shidaalkii mushkiladiisa waxay noqotay lama garan karo kii koodi iyo ka wuxuu yahay lama garan karo laakiin waxa la og yahay markaad dirawalkaaga tirada halkaa kaga soo shubo halkaa heblaayinay kaga soo shubaya waxaana hoosaan la iskula ogyahay inuu yahay shi- shidaalka xaggaa yahay laakiin waxyaalaha cadaanka ah ee suuqa yaalla waxaa ka mid a caanaa ka mid a wax alla waxaan cunoo dhan baa ka mid a cuntada loo keeno qoladan oo dhan baa ka mid a oo ay ku qoran tahay un only marka un-ka waa la fadhiisanay saddex afar jeer baan la fadhiisanay magaaladan kasoo iibinay waxaasoo dhan hortoodan soo dhignay de waxaan idhahda ka jawaaba arrinta soo soo cashuuraha laguma samayn laakiin meesha meesha la yidhaha xalane far baa ku godan kowdhi waxyaalo shaqo badanna way u baahan yihin maxay dhaheen marka un way nagu raaceen way nagu raaceen arrintaas ma socon karta waana in la joojiyaa bay yidhahdeen.
haddaba howlgalka qaramada midoobey ee soomaaliya raalli miyuu ka yahay ku-xadgudubka heshiiskan maxayse ka qabteen xadgudubyada dhacay ilaa haatan haddii ay fartu ku godan tahay xerada xalane sida uu u dhigay wasiirka maaliyaddu maxaa qorshaysan inay dowladda soomaaliya ka qabato amadu kamara waa agaasimaha xafiiska kaalmaynta soomaaliya ee qaramada midoobey unsos oo ah hay-adda ay magaceeda ku soo degaan agabka ugu badan ee ay isticmaalaan hay-adaha qaramada midoobey iyo kuwa howlgalka ee amisom jawaabo qoraal ah oo u soo diray galka baarista waxa uu ku difaacay heshiiskan waxaana uu yidhi cilladdu heshiiska ma aha isagoo ka hadlaya heshiiskaasina waxa uu yidhi heshiiska sooma waa dukumenti caadiya oo maamula howlgal nabad ilaalin amaba siyaasadeed oo qaramada midoobay ka tirsan iyo dowladda martida loo yahay waxaana uu ku salaysan yahay cahdiga mudnaanta iyo xasaanadda ee la saxeexay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo afartankii heshiiska sooma waxa uu shirkadaha qandaraasleyda ah ee agabka amaba adeegga u fidiya qaramada midoobay siinaya mudnaanahaas qaarkood waxaana ka mid ah in laga dhaafo bixinta cashuuraha qaarkood iyo lacagaha ay siin lahaayeen dowladda martida loo yahay kuwani ma aha haddaba galdaloolooyin balse waa heshiis ay wada gaadheen dowladda federaalk ee soomaaliya iyo qaramada midoobay waxayna khuseeyaan oo keliya agabka iyo adeegga ay qandaraaslayaashu siiyaan qaramada midoobay hay-adahooda qaar ka mid a qandaraaslayaashaas ayaa laga yaabaa inay adeegsadaan cashuurdhaafkaasi si ay uga baaqsadaan bixinta cashuuraha iyo waajibaadka kale ee ka saaran adeegga iyo agabka ay siiyaan hay-adaan ahayn kuwa qaramada midoobay laakiin taasi marna ma aha wax la qorsheeyo amaba la dhiirigeliyo marka la raacayo heshiiskan qaramada midoobay waxay si cad ugu sheegtay dowladda soomaaliya in shirkadahaasi aan laga dhaafin bixinta cashuurta annagana waxaan aad u taageersannahay cashuur ururinta dowladda si aan taas gacan uga siinana waxaa la sameeyey guddi ka kooban shaqaalaha qaramada midoobay iyo saraakiisha wasaaradda maaliyadda si loo ogaado shirkadahan wada howla aan ahayn kuwa qaramada midoobay iyo in hay-adahaasi ay xidhiir la sameeyaan guddiga golaha wasiirada ee u xil saaran ururinta dakhliga ee loo sameeyey qaadista mas-uuliyadda ka saaran ilaalinta sharciga soomaaliya amadu kamara waxa uu qiray in qaar ka mid ah agabka ku yimaada magaca qaramada midoobey ee canshuurdhaafka loo sameeyey ay galaan suuqa madow isagoo arrintaasi ka hadlayeyna waxa uu yidhi qaramada midoobay xafiiska soomaaliya waa uu ka warqabaa in shiidaal cunto iyo agab kale oo qandaraaslayaasha ay ku keenaan magaca qaramada midoobay ay galaan suuqa madow ee muqdisho iyo magaalooyin kale oo soomaaliya ku yaala dadaal ayaan wadnaa aan dhibkan wax kaga qabanayno iyo inaan adkayno kontaroolka halka ay ku socdaan alaabooyinkaasi annagoo iskaashi la samaynayna wasaaradaha kala duwan ay khusayso ee dowladda soomaaliya qaramada midoobay eedahaas si adag ayay u qaadanaysaa waxaanan samaynay baadhitaanno ku saabsan arrintaasi sidoo kale howlgalka amisom ayaa isaguna si adag u qaatay eedahaasi xafiiska ansom waxa uu si joogtaa u hubinayaa marinada ay tisiilaadkani u soo maraan iyo kormeerka ku habboon intaba ansos waxay hadda hirgelinaysaa hannaan elektroniga oo lagula socdo shiidaalka kaasi oo oggolaanaya isla xisaabta wanaagsan dadaaladanna waxaa ka dhashay isla xisaabta wanaagsan oo isticmaalka shiidaalka la xidhiidha waxaa kaloo aan amadu kamaara weydiiyey in shirkadaha qaarkood ay ka iibiyaan qaramada midoobey qalab ay hore u soo dejiyeen iyaga oo diida canshuurta dowladda inay bixiyaan marmarsiyana ka dhiganaya inay la macaamileen qaramada midoobey arrintu ma aha xadgudub lagu samaynayo sooma balse waa falal dembiilanimo oo lagu kaco kadib marka ay agabka amaba adeegga dalbato ansom la gaadhsiiyo macmiilka waxaanan ka wada hadalnay inaan baadhitaan wadajira la samayno dowladda federaalk ee soomaaliya iyo amisom si falalkan sharci darrada ah aanu wax uga qabanno qaramada midoobay marna ma oggolanaysa in shirkadaha qandaraaska haysta ay ka wareegtaan cashuur bixinta waxaanan wasaaradaha iyo laamaha dowladda siinaynaa liis buuxo oo ah qandaraaslayaasha gaarka ah ee noo shaqeeya si loo ogaado kuwa falalkaasi ku jira shirkadaha gaarka ah ee lagu hela inay ka wareegaan waajibaadkooda cashuureed waxay ku keeni kartaa in si deg dega looga joojiyo qandaraasyada ay kula jiraan qaramada midoobay
guddi wasiire ah oo dowladda soomaaliya u xil saartay inay soo qiimeeyaan shirkadaha aan cashuurta laga qaadin iyo kuwa aan u diiwaangashanayn dowladda ayaa sheegay in dhaqaalo badan ay dowladda uga lunto shirkadahan ku tumanaya sharciga ama ka dhuumanaya inay cashuur bixiyaan barnaamijka galka baarista waxa uu helay qiimayntaasi waxaana wasiiradu ay ku sheegeen qiimayntooda in dhaqaalaha ka lumaya dowladda loo kala saari karo dhowr qaybood oo kale ah canshuuraha iyo dulsaarka dakhliga ka soo xarooda kiraynta dhulka ay ku shaqaystaan shirkadahani lacagta ka soo xaroon lahayd ogolaanshaha dhismayaasha diiwaangelinta shirkadaha ama meheradahooda ganacsi bixinta liisanka shaqada iyo kharashaad kale isugeyntiina waxay wasiiradu sheegeen in sannadkiiba ay dowladda uga lunto lacag dhan afar iyo labaatan milyan boqol iyo toddobaatan iyo siddeed kun oo dollar haddaba maxaa laga qaban karaa arrintan khubaradu waxay leeyihiin heshiisyada ay qaramada midoobey la gelayso waddamada waxay isugu jiraan laba qaybood waa qaybeh in heshiisku ilaaliyo shaqada bani'aadminimo ee qaramada midoobe ay waddo islamarkaana shuruucda waddanku aysan caqabad ku noqonin hawshaas laakiin dhinaca kale waa inay jiraan hay-ado dowladeed oo garanaya waxaa danta dalkooda ku jirto islamarkaana dhowraya in qaramada midoobe aanay jabinin heshiiskaasi sidaasi waxaa qaba xasan cabdi kaynaan oo muddo dheer u soo shaqeeyey qaramada midoobey haatanna ku nool gobolka michigan ee dalkan maraykanka dowladdu shirkaddu waa shirkad private ah u n tana sharciyan ma qaadi karto mas-uuliyad shirkad private ah oo dalka ka jirta shirkadda sharciga dalka ka jira ayaa qabanaya iyadu waa inay u fulishaa waxa iyada iyo u n ta ay ku heshiiyeen kaalinta muhimka ahee meesha soo gelaysa waa kaalinta dowladda way dhici kartaa mararka qaarkood dowladdu inay shirkadaha qaarkood haddii ay u aragto in canshuur laga daayo oo looga daayo sababtoo ah waxay waddanka soo gelinayaan ama dhaqaalo kale ama hor umar kale ama faa'iido kale oo dadka iyo dalka faa'iido u noqonayo dowladdu way samayn kartaa inay canshuur dhaafta ka dhaafto yacni waa awood dowladeed waay dowladahoo dhanna way isticmaalaan in ama canshuur loo daayo ama laga yareeyo way dhici kartaa arrinta uun halista ah waxaa weeye iyadoo aanay jirin heshiis cad oo dhex maray shirkadda iyo dowladda soomaalida inay iyada iska maamulato oo waxay rabtaan ay keento oo duudaado iska ahaato de markii cillad soo baxdo uun la isweydiiyo laakiin waa lagama maarmaan runtii sharciga qabanaya kaa u antu ma difaaci karto hay-adda haddii ay hay-adda shuruucda dalka ka jirta ku xadgudubta foosiye yuusuf xaaji aadan waa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda soomaaliya waxayna wax ka ogay diyaarinta heshiiskaasi xilligii ay wasiirka ahayd waxay ku tilmaantay inuu yahay xaqdarro masale ka soo qaad qodobka transportka ama gaadiidka iyo safarada xaq waxay u leedahay ansom ama xafiiska halka iyo inta u jooga wuxuu xaq u leeyahay baabuurtiisa soo dejiso waxalla wixii iyagu ay ku shaqaynayaan in free of duty aan cashuur laga qaadin hase yeeshee waxaa jira kuwa aana iyagu soo dejisanayn dad ka iibsadaan dad baa u keena dadkaasina waa ganacsato marka caalamka intay ka wada yimaadeen ay halkan soo degeen ayaa ay jannay ku jiraan cashuur aanay bixinaynin waxay rabaanna gadayaan kooskay rabaanna ay yani qiimahay rabaanna ay ku gadayaan xataa qodobada heshiiska ku jira aan arkay waxaa kamid a inay dib u dhoofin karaan alaabta qaar hataa waa ay dowladda ogolaato inay u ogolaato inay dib u dhoofiyaan marka maxaad ku talin lahayd in la sameeyo ama laga dhigo anigu waxaan leeyahay horta marka hore in laga fiirsado weye heshiisyada noocana marka la saxeexayo maaha in dib eedis laga fakaro marka hore inaan la saxeexin bay ahayd in sidaydii aniga la diiday ahayd oo la yidhaahdo heshiiskan uma nooma qalmo nooma cuntamo laakiin hadda dhacday waa in dee dib eegisti qasab bay tahay iminka haddii ay isla gartaan unta iyo iyo iyo ay isla gartaan dowladdu dib eegisti waxay tahay laakiinse mar walba waa in la helo xaqa aynu leenahay iyaguna xaqooda helaa inaguna xaqeenna helno oo si cadaalada heshiisyada loo saxeexo hadda u fiirso raashinka xitaa soomaaliya yaa muuska iyo khudradda iyo cuntada hilibka kalluunka innaga maaragtay fresh isagii oo laga hela haddana dibaddaan laga keenaa shirkadaana keena marka waxyaalo badan baa u baahan dib eegis lagu sameeyo ku dhowaad sannad ayaa laga joogaa markii dowladda soomaaliya ay ka baxday qandaraasyada ay la gashay qaar ka mid a shirkadaha gaarka loo leeyahay waxayna ballan qaaday in dib loo eegayo dhammaan qandaraasyada kale ee lala galay shirkadaha su-aashu waxay tahay imise bilood ama sano ayay u baahan tahay dowladda soomaaliya inay ku dhammaystirto dib u eegista heshiisyadan haddii xataa dowladdu ay dib u eegayso heshiisyada qaarkood ma haysataa saldhigga iyo difaacii sharci ee ay isaga difaaci lahayd shirkado laga yaaba inay ka dhaqaala badan yihiin dowladda lana tiigsan karaa maxkamada caalami ah sidoo kale dowladda soomaaliya ma diyaarisay shuruucdii beddeli lahayd kuwa jilicsan ee xilligan jira yaase mas-uul uga ah diyaarinta sharciyo cusub dowladda soomaaliya ee xilligan jirta sama ballan qaadi kartaa inaysan gelin heshiisyo kale oo qiimo weyn ugu kaca dalka iyo dadka
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaanna waa v o a washington qodobo dhowra ayaa idinku soo maqan oo ay ka mid tahay roobab weli ka socdo gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyn xilli dadku ay la tacaalayaan samaynta daadadkii hore iyo sidoo kaleto barnaamijkii amuuraha maraykanka doodii gaabneyd iyo qodobo kale balse marka hore aan dib idiin maqashiino qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa oo kooban
diyaarado aan la aqoonsanaya shalay gelinkii dambe waxa ay duqeyn ka fuliyeen deegaan lagu magacaabo jiljili oo sideed toban kilomitir u jirta tuulada ceel cali ee dhanka galbeed ilaayo toddobaatan kilomitir uga beegan magaalada beledweyn oo xarunaha gobolka hiiraan ma jirto xog rasmiya oo laga helay khasaaraha ka dhashay duqeynta dadka deegaanka ayaa sheegay in ilaayo toddoba jug ay maqleen deegaankaasi waxaana la sheegay in goobtu ay ahayd meel ay al-shabaab ku tababari jireen maleeshiyaadka ay qortaan
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa la filayaa inuu maanta ku dhawaaqo oo talaado ah go-aankiisa ku qotomo haddii uu sii wadi doono heshiiska nukliyerka ee maraykanka iyo quwadaha kale ee dunida saddexda sano ee ka hor la wadagalay madaxweynaha ayaa waxa uu qabsaday muddo ilaa sabtidii ahayd si uu go-aan uga gaaro ku saabsan in lasii wado heshiiskan khafiifinta cunaqabatayntii hubka ee lala eegto iiraan iyo haddii laga baxayo tallaabadaasi oo la sheegay in ay tahay mid midooda yurub iyo qaramada midoobaba ay la qaateen iiraanse waxay sheegtay in ayadu barnaamijkeeda hubka nucleerka uu ahaa mid nabdoon haatanna aan qaybaha dambe idaacaddeenna ku bilownay roobab ayaa weli ka socda gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyn xilli dadka ay weli la tacaalayaan saameynta daadadkii dhowaan kusoo rogmay magaaladaasi ay ku yeesheen ee kumanaanka dadka ay ku barakaceen wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa warbixin amuurtaas ku saabsan noo soo diray roobab culus ayaa waxay ka da-ayaan deegaano ku yaala hareeraha labada webi shabeelle iyo jubba iyadoo xaaladaha ka dhashay fatahaadana ay sii xumaanayaan gaar ahaan magaalada beledweyne iyo deegaanada ku dhow daad xooggan iyo webiga oo karkaarada jebiyey ayaa geystay khasaaro badan islamarkaana barakiciyey kumanaan qof webiga ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyey muddo ku siman ilaa konton sano sida ay sheegtay mashruuca maareynta biyaha iyo dhulka ee loo yaqaano iswaalin fatahaadda ayaa sababtay xaalad bini-aadinimo roobab kale ayaa la filayaa in ay sii da-aan maalmaha soo socda dad ku dhow boqol iyo siddeetan kun oo qof ayaa guryahooda daadka uga cararay magaalada beledweyne iyo ilaa afartan tuulo oo ku yaalla waqooyiga magaalada dadka danyarta ee deggan xaafadaha xawataako iyo kooshin ayaa fatahaaddu waxay la tagtay dhammaan agabkii ay isticmaalayeen
xaafadayda biyaa galay aad bay u galan biyayga xaafadda koobaadi ka soo dhacaan raaban ahay mashiintan degan xaba kama dhaqna waa dhammaatay ilaa maade labada baraakooyinka ay tahay wax bardirbi iyo wax calal iyo wax jaqaab ka soo qaatay male marka waxaan ka soo qaxay xaafadda shaahmacaan biyahana wayna soo galeen waxaana deganaa xaafadda ceer jaala aqala noogu yaalaan gurigayga waa galeen biyo wax hadda rajaahooba leeyahayba ma leh inaa lay dhisana waa jeclaa lahay
dhinaca kale waxaa jira dad weli go-doon ku ah xaafadda buundaweyn kadib markii ay isugu tageen dhul taag ah oo biyuhu ay hareereeyeen haweeney xaamilo ah oo dadkaasi ka mid ahayd ayaa dhiigbax ugu dhimatay kadib markii la waayay si loogu gurmado sida ay v o a u sheegeen ehelka marxuumadda waxaa jirta cabsi laga qabo cudurrada faafa inay ka dhashaan meelaha isku raranta ah oo ay dadku u barakaceen gaar ahaan deegaanka ceel jaalle barre cali geedi hadaafow waxa uu ka mid yahay waxgaradka magaalada baladweyne waxaa dhibaata dhulkii muxuu ahay biyobaxada looga qaxi jiray oo janta guddisha ilaa eeraboorka la degi jiray kulli ciidamada amni soo maaddeg dadkii wax degaana degaanku aad u culays ugu haya cid u fakidana malaho warra laga sikada dadkan dad guryahoodii kasoo barakacay dad dhibaata haysataha laga sikadama dadka horda deegaanka xariiris aad ugu yahay oo ilaa waxa waaye waxaa arkaysaa boqol qoys oo laba musqulood ama saddex musqulood istimcaalaysa argu dadka isku dhumaya arkaysa waxa waaye marka waxaan leeyahay horta dadkaas deegaanka ah loo fidiyo biyo kalena way soo socdaan kuwii kalena magaaladii way ku jiraan hadda sida dad si cariiri ilaa halkii oo muxuu ahay boqolkii mitirba boqol iyo laba boqol oo qoysaa deg dadkaasuna meeshaas kuma noolaa karo midda kale caafimaad darra way haysaa aad caafimaad darra way haysaa degaankii waa ku cariiri ee wax walba waa ku cariiri wax uu dadku hayo ilaahay abuurta ma jiraan lama geyn waxawaaye ilaa waxawaaye kuwa ceel jaalaha lagu tuurta ilaa meesha la beergadiid ilaa meesha la tirashaanta intay ka dhexayso dadka degan waxba lama gaarsi waa ognahay annaga xilligii biyaha markii biyuhu baxaanay gargaarka keenaan dadku haddii biyuhu ay dhammaadaan ciday wax ka rabaan male waxaan rabaa dadka hadday wax u baahan yihin in hay-adaha samafalku wax u qabtaan wixii la keenana waxaan rabaa dadka si sax in lagu gaarsiyo oo dadka dadku meelo badan u qaxay dadku waa dhibaatoon yahay dadaa hataa waxay dhistaan waayogeeda hoostood ku jiro fatahaadda ayaa sidoo kale waxay baabi'isay dhammaan wixii dalag ahaa ee ku dhignaa beeraha gaar ahaan qudaar loo diyaariyay bisha ramadaan oo maalmo yar un ay naga xigaan haddii laga fiiriyo dhanka dalagyada ayaa ugu xoog badan dalagga beeraha bishii maarso wixii ka horreeyey webiga inuu ahaa maaragtay biyo la-aan ama cusbo u badnay biyihiisa aan waxba aan lagu waraabin karaynin marka sidaa daraaddeed ilaahay mahaddii bishii maarso biyo ayaa yimid oo biyo wanaagsan ah oo maaragtay nadiif ah oo wax lagu tacban karo marka beeraleyda waxay u beeraleydu waxay u dhaqaaqeen siday u tacban lahaayeen dalagga beeraha marka waxaa la dhihi karaa dalagyadaasi dhammaan way way baaba'een oo fatahaaddu waa ekaysay ilaa uun boqolkiiba labo ama saddex inay ka fakatay waa suurtagal oo meel taag ah dhinaca gobolka shabeellaha dhexe ilaa konton iyo lix kun oo qof ayay saameeyeen fatahaadda webiga shabeelle toddoba kun oo ka mid ah dadkaasi ayaa deegaanadooda ka barakacay waxaa jirta cabsi biyo kale oo fatahaad ah oo dhanka ethoobiya ka yimaada iyadoo sababtu ay tahay robabka oo weli ka da-aya dalka ethoobiya xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
markana amuuraha maraykanka iyo maxamed cabdisandheere
kulaynti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka maamulka madaxweyne trump ayaa qabsaday labiyo tobanka bishan mey si dalalkii qaybta ka ahaa heshiiskii xakamaynta barnaamijka nukliyerka ee lala galay dalka iiraan ay u hagaajiyaan daldaloollo uu madaxweyne trump sheegay in heshiiskaasi uu leeyahay haddii kalena uu heshiiskaasi ka noqon doono haddaba intaynaan gelin faahfaahinta arrintaasi bal aynu horta dib u eegno taariikhda heshiiskan iyo waxyaabii ku qornaa waa kan maxamed xaaji maxamuud oo bartay xiriirka iyo amniga caalamka kuna sugan dalka britain maxamedow walaal waad mahadsan tahay heshiiskaa hore labadii kun iyo saddexi tobankii bishii noofembar ayaa uu qabanqaabadiisii ugu horreysay bilaabantay wadamada markaa maraykanka ingiriiska ruushka faransiiska iyo muxuu ahaa chinaha oo lagu lamaaneeyey jermalka ayaabaha ay ahaay iyo iran inay nuclearka arrintaa ka wada hadlaan laakiin wadanka muxuu aha austria magaalada viane caasimada waayo afar iyo tobankii julaay labadii kun iyo shan iyo tobankii heshiiska kan lagu seexay oo loo bixiyey markaa heshiiskii isfahanka qorshaha isfahanka loo bixiyey oo wadamada ka dhexeeyey markaa heshiiskaasi waxa uu inta badan daaranaa waxa uu ahaa in iran ay lagula heshiiyey inay yarayso waxaa la yidhaha stockpile medium enrichment uraniumka oo ah uraniumka nuclearka lagu sameeyo sidoo kalena tamar laga dhalin karo laakiin haddii aada loo caburiyo aada loo cadaadiyo waxay noqonaysaa isku bedeleysaa in lagu samayn karo hubkan khatarta ah ee qunbulindibyaha la yidhaahdo waxaanay ku heshiiyeen in boqolkiiba sideed iyo sagaashan ama sagaashan iyo sideed ay hoos u dhigto sidoo kale waxay aada ugu heshiiyeen in sanadkiiba ay waxay kobcinaysaa uu noqonayo ee kale saddex dhibic lix boqolkiiba si ay uga faa'iidaysato wixii tamar ay doonayso waxaa kaloo iyadana lagula heshiiyey waxay yidhahdaan heavy water facilitieska la yidhaahdo oo nuclearka wadamada sameeya sida north korea oo kale waa biyaho aada loo kulayliyo way dabeetanaa markaa aakhirkana waxaaba la yidhaahdaa laba sano gudahood baa lagu samaysan karaa haddii hawshaa la gaadho kaas oo looga shakisnaanaya inay geeliisaba ka takhalusto sidaa bedelkeygana markaa wadamadan lixda ah shanta golaha ammaanka iyo jermanku inay iyaguna cunaqabatayntii dhaqaale ee xooga badnayd ayer ayer si daciif daciif ay uga qaadi doonaan muddada lagu heshiiyeyna waxay saddex iyo toban sano gudahood inay hawshani sidaa ugu socoto heshiiskuna sidaasoo ahaa oo ahaa oo lagu heshiiyey oo uu ku dhammaaday sidii aynu soo sheegnay madaxweyne trump ayaa qabsaday labiyo tobanka bishan si waxa uu doonaya heshiiskaasi loogu daro waxa uu intaasi ku daray in iiraan ayna meel iska fadhiyin ee awooddeeda gaar ahaanta gantaallada ay sii horumarinayso
meel iskama fadhiyaan gantaallo ayay tuurayaan kuwaasoo ay leeyihiin ujeeddooyin dhinaca telefishinka ayaan ka leenahay uma malaynayo taas waan arki doonnaa wixii dhaca idinma sheegayo waxaan samaynayo laakiin dad badan oo kale ayaa ma laha og markaa labiyo tobanka bishan ama ka hor go'aan baynu gaari doonnaa tan micnaheedu ma aha in aan heshiis wanaagsan diidayno
heshiiskan oo hadda laga joogo muddo saddex sana ayaa waxaa lagu gaadhay in iiraan ay joojiso howlihii bacriminta nukliyerka ee ay waday halka dalalka awoodda lihiina ay dalkaasi cunaqabataynta ka qaadaan sida uu sharxayo garyaqaan amiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota waxaa lagu ballamay in iiraanna ay joojiso samaynta kiimikooyinka sahli kara in hubka nucliyerka ay hesho dowladaha reer galbeedkuna ay ka khafiifiyaan cunaqabatayntii ay ku hayeen marka heshiiska markii la gaaray ayaa waxaa madaxweynaha maraykanka loo ogolaaday in muddo markii la joogaba uu dibi eegis ku samayn karo isaga oo markaa go'aaminaya in iiraan iskii la galay dhinaceedii ay ka soo baxday iyo in ay ku xadgudubtay taasoo markiiba u sahlaysa haddii madaxweynuhu go'aansado inay ku xadgudubtay inuu inuu ka baxo heshiiskaas islamarkaana cunaqabatayntii saarnay dalkaasi iiraan ee laga qaaday ama laga khafiifiyey dib loogu celinayo madaxweyne trump ayaa isaguo heshiiskan ka soo horjeeday xitaa ka hor intii aanu xilka qaban hase yeeshee waxaa meesha uu taagan yahay sii xoojiyey laba mas-uul oo uu dhowaan magacaabay waa xogayaha arrimaha dibadda mike pompeo iyo la taliyaha amniga qaranka john bolton waxay u muuqataa in ay madaxweynaha dhiirigelin ku siinayaan inuu iskaga baxo heshiiskaas waxaan ognahay haddaan dib u laabano xataa markii madaxweynaha intaan la dooranin uu ku jiray tartanka isagu ka soo horjeeday heshiiskana horaantii waxaa gaadhay madaxweynihii hore ee barack obama ayaa heshiiskan la galay dowladda iiraan dad badan oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan uu ka mid yahay madaxweynaha donald trump way ka soo horjeedeen hase ahaatee waxaa xusid mudan markii madaxweyne uu noqday donald trump ugu yaraan laba jeer in uu cusboonaysiiyey macnaha mar walbana uu maaragtay uu ku qancinayay baarlamaanka maraykanka in uusan ka bixi doonin heshiiska iiraanna ay ka soo baxday dhinaceeda macnaha heshiisyadii la rabay inkastuuna jeclayn oo u arkaya isagu iyo dad badan oo jamhuuriya u arkayeen in iiraan ay heshay gacanta sare heshiiska oo heshiiska uu dan badani ugu jirta iiraan in ka badan danta ugu jirta reer galbeedka iyo maraykanka marka markii madaxweynaha isbedelaa ku yimid dadkii la taliyaasha u ahaa iyo dadkii ku xeernaa marka labadan shaksiyaed magacooday john bolton iyo maaragtay mark pompeo labadaba waxaa lagu wadaa in aysan ahayn dad madaxweynaha kula talin kara si madax bannaan iyaga oon keli ah raalli gelinayn isaga laakiin si ay ku dhaahan tahay diblomaasiyad iyo caqli iyo maaragtay xigmad inay ula talinayaan ayaan loo malaynaynin wasiirka arrimaha dibadda hore ee rex tillerson waxaa lagu yaqaana inuu yahay nin diblomaasiya ganacsado weynna ahaa loo malayni jiray oo lagu lagu sheegi jiray inuu yahay shaksi madaxweynaha si madax bannaan oo xora ula taliya general mcmaster oo isagana bolton lagu bedelay sidoo kale wuxuu ahaa shaksi lagu yaqaano maaragtay toosnaan iyo inuu isagu madaxweynaha ula taliyo si daacad ah iyo sida ay ula muuqato isaga oon cidna kaga haybaysanaynin fikraddiisa laakiin labadan shaksi saas looma arko waxaa loo arkaa labaduba inay yihiin dad madaxweynaha aada ugu dhow gaar ahaan mike pompeo laakiin halka uu john boltonna lagu wada inuu yahay nin dagaal jecel oo mar walba isagu xagga dagaalada u ololeeya intii dagaal uu maraykanku qaaday intuu dowladaha ku jirana marna uusan kasoo horjeysan mar mar walba uu taageeri jiray in dagaalka la qaado marka waxoogaa hadda firfircoonaantan iyo macnaha hadalkan kasoo baxaya xagga dowladda ee sheegaya in go-aankan inaan inay ka baxaan ay u badan tahay waxaa loo tiirinayaa inay iyagu qayb ka yihiin labadaa shaksi iyo kuwo kale oo la shaqeeya madaxweynaha haddii haddaba maraykanku uu goosto inuu heshiiskan ka baxo sidee ayuu xaalku noqonayaa maxayse noqonaysaa tallaabada la gudboon dalalkii kale ee heshiiskan qaybta ka ahaa oo ay iyagu ku dhaqaaqi karaan mar kale maxamed xaaji maxamuud oo ku sugan dalka britain wadamada shanta ah ee kale go-aan midaysan oo hal ah ayay soo saareen iyagoo individual countries ama hal hal u hadlayeena go-aankooga waaba ay diibteen madaxweynaha faransiiska oo maalmo dhoweed ku sugnaa dalka maraykanka ayaa waxoogaa laga yaray shakiyey isna markii dambe waa uu caddeeyey positionkiisa saxda ah ama halka uu ka taagan yahay dhammaantood waxay leeyihiin heshiishin nafac weyn ayuu noo leeyahay eeraha waxa uu ka ilaalinaya inay nuclear power noqoto adduunyadana nabadgelyo wuu horseedayaa innana waa inaynu waxa iyada u ogolaanaa in dhaqaalihii laga sii daayo heshiiskan waa in la ilaaliyaa ayay ku adkaysanayaan european unionku sidaasay ku adkaysanayaan wadamada adduunyada intooda faraha badna inay g a ku jiraana sidaasay ku adkaysanayaan laakiin waddanka aadka u soo riixaya ee la qabo arrintan trump waxa weeyaan waddanka israel oo madaxweynihii ra-iisul wasaaraha benyamin netanyahu maalmo dhoweyd aad arkaysay inuu si cad u lahaa warbixin qaldan oo xilli hore la qoray oo i e a du qortay hay-addan caalamiga ee nuclear-ku qortay inuu soo adeegsaday wili waxa xog ay keentay weeyaan mosad ay keentay ama sirdoonka israel uu keenay marka waxaad aragtaa in dabada laga riixayo marka haddii laakiin dee uu ka tanaasulo maraykanku maraykanku oo markaa dee boqolkiiba saddex iyo labaatan dhaqaalihii adduunyada ka ah aynu ognahayna meelaha uu cunaqabataynta saaraa in ay cunaqabatayntiisu si weyn u shaqaynayso dhaqaalaha weyna leeyahay awgii iyo waddamadan galbeedka oo marka dambe ay noqoto tamaraykan inay ku daba foofaan oo ay raacaan marka dambe ay noqoto aakhirka waxaa suuragala inuu heshiiskaasi dhaawac soo gaaro marnaba aanu sidii hore ahayn
dhegaystayaal waxaa intaasi inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta kaga hadalnay madaxweynaha maraykanka donald trump oo qabsaday labiyo tobanka bishan meey taasoo uu sheegay haddii heshiiska iiraan dib loogu gorgortami waayo uu heshiiskaasi dhammaantii ka baxayo intaynu barnaamij kan oo kale a markale ku kulmi doonno waxaan dhegaysan idinka tegaa sidaas iyo nabadgelyo
maxamed cabdisandheer ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaabnayd oo xillidan oo kale aad dhegaystaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno in ka badan toddoba iyo labaatan sannadood oo xayiraad hubka uu saaran yahay dowladda soomaalida iyadoo loo eegayo culayska ka jira dhinaca jabhadihii soomaaliya ka dagaalamay ururada mucaaradka iyo in ka badan boqol kun oo soomaaliya oo hub haysta oo qaab beeleed iyo qaab markaasi hantidooda ay ku ilaansanayaan ay jiraan loo baahan yahay xilligan in hubka loo fasaxo sida xayiraada qaramada midoobay meesha ay uga baxdo soomaaliya mise dadka ayaa hubka laga dhigaa maadaama hub badan uu dalka yaallo waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya gaashaanleh xabiiba faarax khayre oo ka mid ahaan jirtay saraakiishii hoggaanka maaliyadda iyo qaybo kale xilal ka soo qabatay muddo dheer waxay ku nooshahay dalka sweden dhowaan ayay tagtay soomaaliya iyo cali maxamed jaamac oo labiyo toban jir ahaa markii dowladdii maxamed siyaad barre ay dhacday aadna u taageersanaa jabhadihii isbeddelka sameeyey balse aan lahayn ajada midaysan oo weli ku doodayo in ay yihiin dad hubaysan oo u baahan in hubkooda laga gato ama ciidamada qaranka lagu daro haddaba waxaan ku bilaabayaa gaashaanleh xabiiba faarax khayre ha waan aaminsanahay in hubka xayiraada laga qaada sababtu waxay tahay dowlad aanan hub lahayni ma socon karto dowlad aan hub haysan oo ciidan haysan ma socon karto cadowgeedana iskama dhicin karto ma hubo ciidamada hadda jooga inay hanan karaan hubka markii laga qaado xayiraada taasna waxay ku xiran tahay hogaamiyayaasha soomaalida ayay ku xiran tahay ama kuwa dowladda ha ahaato ama kuwa ciidamada horjooga ha ahaato mar kasta waxaan maqlaa ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ayaa isdilay laba urur baa israsaasaysay kuwaana islaayay waxaan baa maxaanku irahday fawdo sameeyey waxbay isbaaraysteen marka anigu gulgilasha masaakiinta ahoo jabhadda ah taas kuma dhaliilaya waxaan ku dhaliilahayaa nimanka garaadada quruxda badan intay tosheen aan waxba u sheegin ciidanku waxay ku dagaalamhayaan aan u sheegin waxay u dagaalamhayaan aan u sheegin cadowgoodana aan u sheegin waxa ay cunaan oo biishaana meeshay ka yimaadeen aan u sheegin dadka ay leynahayaan inay yihiin kuwa qoryaha soo gurta in canshuurta laga qaado tahay kuwa caanaha sidoo canshuurta laga qaada ay tahay inaysan u sheegin waa tahay cali maxamed jaamac bismillah horta aniga waxaan qabaa wadanku uma baahna hub kale oo hadda la keeno uma baahna maxaa yeele hub waa yaallaa wuu buuxaa hubka dowladda haysato hub ka badan baa wadanka yaala dowlad goboleedyadu way haystaan shacabkuna waa haystaan kooxaha kaleeto oo laga sheekeynayo ayaga iga dhaaf dowladdu marka waxay u baahan tahay ajando midaysan intay iskugu timaado inay barnaamij samayso oo dhalinyaradii xaqudirarada ahaa oo jabhadaha ahaa waa inay ayagii ay dowladda ay u qortaa ciidan ayagaas markay u qorto ayagii iyo hubkoodana waa inay qaramaysaa dowladdu haddaanay saas samaynin dowladda wax u hirgalaya ma jiro hub in la keenaan wax danoo kusii jirto ma jirto hubka dadki unbuu sii dhexgelaya dhibaatadu badinaya marka hubkan anigu waxaan qabaa inaan dowladda loo ogolaan ilaa iyo hadda in hub loo fasaxo may waa in tiro yar looga daro tiro yar in looga daro nin lugla baa ku jira nin farla baa ku jira nin gacan go-an baa ku jira nin ila baa ku jira ma ahan xeryaha milatarigu meel oo lagu dhaq maxaan ku rahda curyaamiinta xere curyaamiin ma ahan milatari micnihiisu waxa waye nin shaqayn kara waa micnaha ninku anigu haddaan maanta dhinto magacayga waa gadoomay maydkaa la ileeyay ayaga maanta marka markii ay naafo noqdeen naafadaa loo leeyahay ciidanka xooga dalka soomaliya lama leh naafadii hore ee ciidanka xooga dalka soomaaliya laleeyahay sidii kuwii hore seven seven ba loo dhihi jiray marka waxa waaye xero ma ahan oo maxaan ku yidhaha curyaamiinta lagu waxeeyo xooga dalka soomaaliyeed macnihiisu laakiin waxaa ma garan karo walaalkay waxaan uu ka hadlayo oo leeyahay waa xaqudir maba garan karaba xaq loo dirana maba jeedaba wax la haleeye maahan hubka ay haystaan asal ahaan xaguu ka yimid waayo taas asal ahaan ma arigooda iyo geelooda hub dhali jiray haddii uu gatay gacan labaatahaad ama gacan saddexaad ama gacan labaatanaad ha ku gatee waa hubkii dowladda waa waa tahay caliw miyaana kuu muuqan hubkan hadda aad sheegayso dhalinyaradii ama dagaalantay jabaadihi ama u s c ha noqdeen ama s n f ha noqdeen ama s n m ha noqdeen ama jabaadihi ka dambeeye s d m iyo kuwa la midka kulli waa hubkii dowladday ku leedaha ama hubkii dowladdaa lagaa gadaya horta gaditaanka waxaaba ka horreeyaba waxayba noogu diidan tahay in ciidamana lagu daro aniga waxaan qabaa dhallinyaradan horta in ciidamada lagu daro saaad og tihiin somalilan dhallinyaradii usoo dagaalantay waxaa lagu daray ciidamadooday ku jiraan dhallinyaradii puntland waxay ku jiraan ciidamadooda jubbaland oo hadda ugu dambeysay waxay ku jiraan ciidamadooda maxaa keenay nimankan baydhabana ciidamadooda ku jiraane nimanka koonfurta jooga maxaa keenay in loo diido inay dhallinyaradu ciidamadooda ku galaan gaashaalla xabiib haddiiba ay jiraan dhallinyaro fara badan oo kuwa dhaawaca iyo kuwa indhahada iyo balkada kuwan uu sheegayo cali uu sheegayo maxaa diiday in ciidamada lagu daro oo hubkooda laga gato horta in maxaan ku irahda hubka loo sameeyo ballanqaadyo oo haba tabarta dowladda wax lagu caawiyo horta waan qabaa laakiin ha ka saaree niyadooda ina iyagu hubka leeyihiin hubku waa xoolihii dowladda waaye xoolaha dowladdana dadka ugama sokeeyaan hadduu lacagtiisa ku gatay anigu waxaan soo xaday markaan lacagtayda ku gado tuugaan gatay soo maa marka ma ku doodi karo inuu yiraahdo war qorigan waan soo gatay maxaad u gadatay waad ogtahay xoolo dowladeed inuu yahay ma warshad ka soo baxdaad gobolkaad ka timid ku taala hubka waa dowladda xoolaheedii soo maahan hubku anigu waxaan maamul goboleed ma aqaan hadda horta iigu horeysa mana jecli runtii ma jeclaysanna anigu taas ma jeclaysan say hadda u socdaana ma jeclaysan markii horena ma jeclaysan laakiin meesha ciidanku ka aas-aasmay waa dowladda dhexe awalna uu ka aas-aasmi jiray qolyahaasi hadday samaysteen hadda waa in lasoo tashiilo oo kuwaana la tashiilo kuwaasna la tashiilo wixii socon kara lasoo wado waa oo laga keeno oo lagu daro way tahay laakiin inta badan may haba waxay ku xiran tahay dee tabarta dowladday ku xiran tahay annaga soddon sanaan agoon ahayn waa adag tahay marka inta curyaamiinta ah oo dhan iyo intaasay taha hal mar in hubkana laga gado maxaan ku irahda ayagiina dhaqan celiyo ayagii maxaan ku irahda tasiilaad loo sameeyo inay adag taha u malaynaya laakiin hadday awooddaas leedahay dowladdu ma xumo caliyow haddii dadkii jabhadaha adigu waad yarayde lagu dagaalgeliyey guryo dheerdheer iyo dabakyo iyo warshado iyo nin walba wuxuu qabsado helaya haddana wixii ay dowla tahay ma laga yaabaa inaad hayso fikir kale oo ka bedelan kii hore in dadkii isdhex galo oo waxyaabihii shalay ballanqaadyada iyo abaabulkii la isgeliy inaanu soconayn marna ma dareensanidin miya horta saa og tihiinba dhallinyaradan hadeertaan lugaha la ama indhaha la ama rafaadsan oo wadanka joogta oo qorya haysataa waa dhallinyaradii loo bixiyey ma liibaanayaasha lagu liibaanay saa ogtihiin rag baa ku liibaanay oo meel gara hadda raggan dowladda ku jira qaarkood ayagay kusoo baxeen oo ma soo bixi lahen haddaysan nimankan yararkaa aysan baabi'inin markaan waxaan qabaa dowladdu inay ajando u samaysto dhallinyaradan dhallinyaradan marka lasoo dagaalgeliyo waxa lagu soo dagaalgeliyay baadiya joogan oo cagacadaayeen dabqaya dhaadheer inay helayaan dabqaya dhaadheer inay dhisanayaan haddaanay dhicintii dowladda waxaa laga rabaa ajandaheeda inay ku darsato dhallinyaradaas inay hubka ka gadato hubka inay ka gadato wixii cuuryaamiinahana ay dhaqan celis u samayso wixii kalena ay farsamo barto wax ay ku shaqaysaanoo berito ay uga maagtaan inay qori qaadaan aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen gaashaanle xabiib oo faarax khayre oo xilal kala duwanna kasoo qabatay hogaankii maaliyadda iyo qaybo kale xooga dalka soomaaliya iyo cali maxamed jaamac oo ka mid ahaa dhallinyaradii indhaha ku kala qaaday jabhadihii riday xukuumaddii madaxweyne maxamed siyaad barre doodii gabdha intaa inuu joogtay tiri mar kale wada ku kulmi doona haddii ilahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere aad baad u mahadsan tahay doodaasi gaabanna idaacaddii ayay gabagaba u tahay jamaal axmed cusmaan iyo anigoo asaare cabdi axmed waxaynu idin leenay intaanu mar kale kulmi doonno nabadgelyo